halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan moojada gaagaaban iyo weliba efemyada qaar ka mid ah magaalooyinka geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com duur wanaagsan dhammaantiiba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin taarikhduna ay tahay saddexiyo tobanka bisha disembar ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo halka washington ay ka tahay shantii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada boosaaso oo lagu qabtay kulan lagu xaqiijinaya qoondada haweenka ee baarlamaanka soomaaliya ee soo socda u malaynmayo qof maanta nabadoona ama mas-uulah oo halkan fadhiyayo qof ka maqan kaalinta haweenka inuu maaragtay uu uga jiro ay ka qaateen bulshada iyo doorkooda shariifka ah inuu shako uga jiro
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro ay saamaysay amaba ay saamayn ku yeelatay abaaraha soomaaliya ka jira oo xirfado ay ku shaqaystaan la baray heesihii iyo weliba ciyaari ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddana duurnimo hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in magaalada matabaan ay la wareegeen maleeshiyada ururka al-shabaab iyadoo aan wax dagaal ahi ka dhicin dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta in al-shabaab oo wataa dhowr baabuur ay magaalada ka soo galeen dhinaca galbeedka kadibna ay calankooda ka taageen magaalada al-shabaab ayaa lagu arkay iyaga oo dhex lugeynaya magaalada ururka al-shabaab ayaa xalay amaan idhaahda shalay qabsaday tuulooyin hoos yimaada matabaan oo ay ka mid tahay tuulada bacda oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada magaalada matabaaniya ayaa waxaa horey gacantooda ay ugu jirtay maamulka ka tirsan amaan idhaahda maamul ka tirsan hirshabeelle matabaan ayaa waxa ay magaalada beledweyne u jirtaa in ka badan lixdan kilomitir kooxaha waxsamata bixiya ayaa isniinta maanta meydadka ka soo faqaya burburka guryaha oo laga shakisan yahay inuu ka dhacay qarax sababay amaba uu keenay gaas sabtidii magaalada sicilian oo ka tirsan ranafusa iyadoo kooxaha dabdamiskuna ay xaqiijiyeen in ugu yaraan toddoba qof ay ku dhinteen dhacdadaasi iyadoo amaan idhaahda ciida ku tababaran inay wax huriyaan ayaa helay afar meyda subaxnimadii hore maanta dadkaas oo ay ka mid ahayd haweenay kalkaalisa ahayd oo uur sagaal bilooda lahayd waxaana kooxaha debdemiska iyo weli howladeennada waaxda ilaalada rayidka ahay goobta ay ka nadiifiyeen hadhaagii burburka sida ay dad goobjoogayaali u sheegeen wakaaladda wararka ee royters meydka saddex qof oo kale ayaa la helay habeennimadii intii u dhexaysay sabtidii iyo axaddii halka laba qof oo kalena ilaa iyo hadda la laayahay afhayeenu hadlay waaxda adeega dabka ee heer qaran ayaana sidaasi u sheegay telefishinka rai news duhur waana wanaagsan dhammaantiiba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaanu idin leenahay halka warkaas idinka soo gaarayana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta aynu ku bilownay hay-adda adra ayaa tababara la xidhiidha xirfadaha gacanta u qabatay ee dhallinyaro ay saameeyeen abaaraha soomaaliya ka jira tababarkaana ujeeddadiisu ay ahayd sida ay dhallinyaradaasi uga faa'iidaysan lahaayeen xirfadahaasi la baray islamarkaana ay ugu shaqaysan lahaayeen ismaaciil cabdikariin maxamed oo ka tirsan hay-addaasi adra ayaa arrimahan u sharaxay amaba uga warramay aan idhaahday wariyahayaga cabdikariin olol
waad mahadsantahay cabdikariin magacaygu waa ismaaciil cabdikariin maxamed hay-adda adra waxay tababartay arday labaatan qofa labaatanka qof waxaa lagu tababaray iskuul ku yaalla degmada ara caddeeyo oo safa la yidhaahdo oo farsamada gacanta ah mashruucan waxaa fududaysay oo fankiisa lahayd midooda yurub iyo hay-adda u qaabilsan gargaarka dalka sweden oo siida lagu soo gaabiyo marka haddaan kaaga waramo mashruucani waxaa la taargedgaraynayay labaatan ka mida dadkii xooluhu ka dhammaadeen oo miyada ku soo barakacay labaatanka qof waxay isugu jireen toban gabdhood iyo toban wiil farsamada kala duwan baa la baray tusaale ahaan biyogelinta waa la baray qayb ka mid oo takhasuskooda ahaa kuwo kale waxaa la baray korontada iyo gelintooda kuwo kale waxaa la baray wastaadnimada kuwo kale waxaa la baray cunto karinta dawaarka iyo isqurxinta
ismaaciil maxaa lagu doortay in dhallinyaradaasi lasoo xusho oo farsamada gacanta la baro waxyaabahaad ku doorateen maxaa ka mid a
waxyaabaha hay-addu ku dooratay waxaa ka mid ah iyadoo raacaysa guidelineskii doonarkii mashruucan bixiyey in labiyo toban tuulo oo ka mida degmada laasacanooda mashruucani koonfurgareeyo laga soo xulo dad gaadhaya toddobaatan dhallinyaro ah oo degmooyinka ama tuulooyinka ku kala dhashay ku nool toddobaatankaaas konton horey u baxday oo magaalada lagu tababaray labaatan kani markaa baajkii u dambeeyey bay ahaayeenoo baajbaaj baa loo tababarayay marka dadka waxaa lagu soo xushay uun labiyo tobanka tuulaa loo eegay dad barakacyaala duruufaysan doonaya inay fursad ka faa'idaystaanoo mataqaanaa farsamada gacanta oo ah adduunku meesha aan qofku shaqo ku waayi karinoo xitaa isagu uu isshaqaalaysiin karo in la baro sidoo kale basic knowledge la siiyo tusaale ahaan sida xisaabta oo kale iyo far soomaaliga oo kale iyo kuwa ay ka dhinaayeen waa loogu bixiyso qofkii mataqaanaa ganacsada dhammaystiran uu beri ka maalin u noqon karo
dhallinyaradani qaarkood waxaad siiseen qalab ay ku shaqaystaan oo noloshooda ku daberaan xirfaddii aad soo barteen oo kale bal ka war
si guud mar walbo ardaygu aan intaanu gacanta ku hayno fiiga waa laga bixiyaa isagana incentive baa la siiyaa markuu qalinjabiyana qalabkii uu baahan lahaa oo ku beyskaraysan wixii u bartay baa la siiya tusaale ahaan toddobaatanka guud ahaan arday ay tii baratay baa ku jirto kombyutaraa la siiyey labaatankii u dambeeyey ina sidaasoo kale qalabkii ay barteen baa la siiyey oo kii biyogelinta bartay qalabkii biyo lagu geliyo oo adduunka laga isticmaalo intii la heli karayay waa la siiyey kii dhisma ahaa wuxuu u baahnaa waa la siiyey kii dawaar ahaa wuxuu u baahnaa waa la siiyey weliba dawaarka waxaa usii dheeraa in dhar daaqado shiida iyo daaqado xijaaba ah oo ah waxyaabaha inta badan laga shaqaysta in lagu taageeray si bisha u horeysa oo kale ay dadkaas isu bixiyaan ama haddii ay kirooyin galaan ay kirooyinka halkaas kaga bixiyaan marka qalabka sidaasaanu dadka ugu doosin maadaama ismaaciil aad arrimaha bulshada ka shaqaysaan bal ka warran dhibaatooyinka hadiyo jeer aad isleedahay waa muhiim in wax laga qabto iyo fariinta waxaa idiin soo baxaa in dhallinyarada la caawiyo oo kale sidaasoo kale baliiga sheekeen cabdikani waa mahadsan tahay sidiinu ognahay ummadda soomaaliyeed boqolkiiba shan iyo toddobaatan ninka badani waa dhallinyaro markaa mar walba xal la raadinayo xalkaas haddii dhallinyarada laga raadiyo waxay la mid tahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan bulshada ka mid ah in xalkaa laga raadiyey dhallinyaradana waxyaabaha lagu caawin karaa waxaa ka mid ah waxbarashooyinka dhaadheer ee muddooyinka soconaya ee jaamacadaha leh ee iskoolarshibada leh oo iyaga inta badan lama wada tahli karo oo lama wada diyaarsana laakiin waxyaabaa dad ku shaqaysan karayaan noloshooda wax ka bedeli karaya guriga taaban karaya muddada koobana laga yaaba qofku inuu shaqadii kaga horreeyaba kii labaatanka sano ama soddonka sano jaamacadda soo dhiganayay waa farsamada gacanta marka cid walba oo doonaysa inay dhallinyarada waxu qabato waxaan ku boorin lahaa inay farsamada gacanta xoogga saarto dhallinyaradana loogu dadaalo in farsamada gacanta lagu tababaro
waa gaag dhegeystayaal kaasina waxau ahaa ismaaciil cabdikariim maxamed oo ka tirsan hay-adda adra islamarkaana uu warramaya waryahayaga cabdikariim olol haatanna aynu jallecno dhinacii kaalma heesaa islamarkaana aan wada dhegeysanno codka ah binti cumar gacaal
aniga barwaaqo baa iga raacdo codkaasi binti cumar gacalla dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta magaalada boosaaso ayaa lagu qabtay shir ujeeddadiisu ahaa amaan uu ahaan idhaahdee sidii loo xaqiijin lahaa aqoondada haweenka baarlamaanka soomaaliya ay kaga iman doonaan dhinaca puntland shirkan oo ay ka qayb galeen haween iyo weliba odayaal dhaqan ayaa waxa warbixintan ku faahfaahinaya weliyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf shirkan oo lagu qabtay magaalada boosaaso ayaa ahaa ujeedadiisa sidii loogu qareemi lahaa gabdhaha musharaxiinta ah iyo sidii odayaasha dhaqanka ay u xaqiijin lahaayeen qoondada gabdhaha baarlamanka soomaaliya iyadoo ay jiraan gabdho badan xilka xildhibaanonimada cusub ee soomaaliya raadinaya sida ay uga soo bixi lahaayeen wasiirka wasaaradda haweenka puntland aamine cismaan xaaji ayaa sheegtay in gabdhuhu ay mudan yihiin in lagu garabsiiyo sidii ay uga dhabeen lahaayeen xamigooda siyaasadeed maadaama ay yihiin kuwa waxbartay oo aqoon-yahanno ah gabdhuhu maanta waa aqoon-yahanno waxbay barteen gabdhuhu waa dad waxgarad ah waa dad ka qayb qaata arrimaha bulshada iyo xiliyada adag dadka ka saara u malaynmayo qof maanta nabadoona ama mas-uulah oo halkan fadhiya iyo qof ka maqan kaalinta haweenku inuu maaragtay uu uga jiro ay ka qaateen bulshada iyo doorkooda shariifka ah inuu shaki uga jiro dhanka siyaasadda waa garanaynaa oo cid walba siyaasaddu maaha wax laysku soo dhoweeyo oo ragga laftigooda waxay ku jiraan suxulduub maanta kulankeennan aan idinku nimid ma aha kii hore oo qareemidda ahaa ololihii aan bilownay sannad ka hor waxaan ku soo gebagabaynay gobolka bari magaalada boosaaso kulankanan u fadhinana ma aha qareemid maanta maaha gabdhuhu waa idiin gogol fadhiyaan haddaynu nahay waxaan u soconnaa tabliiq siyaasadeed oo aan rabno xeebta bari ee kaaha ay u ka soo baxdo qorraxdu inaan maaragtay aan ku gebagabayno ciribka waa ka xumahay bari weli maaha laakiin inaan ku gebagabayno boosaaso oo aan idiin gogol fadhiisanno oo aan idin weydiisanno kursiga halkaa inaadna siisaan kan labadaa inaadna siisaan kan saddexdaana inuu maaragtay uu khasab noqonayo oo haddii aan la idmo gabdhuhu ay mar walbaba ku xisaabtanayn kuraastaas aan maaragtay idinku gogol fidhino waa kuwa aan ognahay gabdhaha maanta noo jooga waxtarkooda iyo qiimahooda gabdhuhu maanta ina ag fadhiya ama inala joogaa hoolkan inala joogaa waa kuwa ka qayb qaata nabadaynta beelaha waa ogtihiinoo waddanka daaqa iyo maaragtay waxyaabaha ka yimaada dhibaatada sanadkii lasoo dhaafay howlaha ay nala qabteen waxay ahaayeen kuwa aan mahadinay oo waddanka oo dhan maaragtay laga dareemay waa kuwa mar walba u jooga xaaladaha abaaraha iyo maaragtay markay guuraan dhacaan masiibooyinka kale kaalinta weyn ka qaata oo mar walba isu xilsaara waa kuwa gurigoodii aan gamin ma rabna annagu gabar carruurtii soo dayacday inay miiska sababtoo carruurtao mas-uul baan ka nahay qaar ka mid a gabdhaha dhallinyarada ah ee doonaya ka mid noqoshada kuraasta xildhibaanada aqalka hoose ee soomaaliya oo deegaan doorashadoodu ay noqon doonto magaalada boosaaso ayaa ka codsaday odayaasha dhaqanka inay qaataan sidii gabdhaha dhallinyarada ah loogu garab istaagi lahaa kuraastaasi marka waxa weeye odayaalow baruurta iyo jiirka waa laysku cunaaye gabdhaha isku dara oo dhallinyarada iyo gabdhaha waayo aragga oo aqoonta leh waxay ila tahay federaalku waayeelna waa u baahan yahay dhallinyarana waa u baahan yahay de sidaan idinka codsada waan idinka codsanayaa inay igarab istaagaan xilka aan raadinayo igu garab istaagaan kuwana waa maqan yihiin anugu waxaan ahay dadka iska leh saddexda kursi oo ay khasab ku tahay inay gabari ka soo baxdo waxaan rajaynayaa ilaahay idankiisa gabdhaha soo baxay kursigeenna in gabar loo xidhaa horta awalan rajaynayaa oo gabdho keliya ku tartamaan kadibna in gabari soo baxdaan rajaynaya ma dhahayo aniga anaa mudan ma dhahayo waxaan magan idinka nahay oo aan rajaynayna insha allah in aad nagu caawisaan oo nagu garab istaagtaan in gabdhuhu ay soo baxaan anigoo laba kursi weeye kuraastayadu insha allah waxaan rajaynayaa mid ka mida inuu gabar noqdo ama aniga ha noqoto ama gabar kale ha noqoto laakiin muhiimadda waxa weeye in gabari soo baxdo intaasi kadib nabadoon maxamed cismaan raadiye iyo nabadoon maxamuud siciid yuusuf ayaa gabdhaha u sheegay inaysan marnaba ka daalin hamigooda siyaasadeed waa ogollahay inaad afkana ku cilbaxdaan waa ogollahay inaad haddii eebuu ilahay ku ogolyahay aada maaragtay hadashaan xaqiinana waa ogollahay dumarku waxaan leeyahay dumar gabdhuhu waa lafdhabarta bini aadamka waa warshadii soo saaraysa dadka daalinina galaangalow yeesha bahdiin iyo gacalkiin baa la joogtaanin sisaarada idinka galaangalkiinna iyo socodkiinna iyo waxraadintiinna iyo codkiinna iyo la kulankiinna iyo sidaa wax u raadinaysaanba ama ku haraysaan ama ku soo baxaysaanin sidaas baan idinkana leeyahay yuusuf maxamuud v o e boosaaso
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay waryahayga yuusuf maxamuud yuusuf oo inala socodsiinayay warbixintaasi islamarkaana nooga soo diray magaalada boosaaso haatanna aynu jaleecna dhinacii wararka ugu dambeeya ee ciyaaraha oo inoo hayo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay xiriirka kubadda cagta ee qaaradda yurub ee ueva ayaa goordhow waxa uu qaban doonaa qorituurka wareegga lix iyo tobanka ee ciyaaraha horyaalada kooxaha qaaradda yurub ee loo yaqaano champions leaga lix iyo tobanka kooxood ee usoo gudbay wareegan ayaa isku beegmi doona iyadoo markaasi qorituurka la sameynayo laga yaabo in kooxa waaweyn oo qaaradda magaca ku lihi ay fooda isdaraan kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa iyadu waxa ay difaacanaysaa koobkan lagu loolamayo waxaanay ku guuldaraysatay gruubkii ay ku jirta inay kaalinta koowaad ku soo baxdo taasi waxay keentay in ay isku aadi karaan kooxdan kooxo waaweyn oo xataa ay suuragal noqon karto inay wareegga lix iyo tobanka soo dhaafi weyso waana sababta taageerayaal fara badan oo kooxda chelsea ah ay uga caroodeen markii kooxdoodu ay yuventus kaalinta labaad u gashay gruubkii ay ku wada jireen kooxda chelsea ayaa kooxaha aanay isku beegmi karin waxaa ka mid a saddexda kooxood ee kale ay isku wadanka ka soo jeedaan ee liverpool iyo laba manchester iyo weliba kooxda kubadda cagta ee yuventus oo ay isku gruub kasoo wada baxeen chelsea ayaase kooxaha laga yaabo inay isku dhacaan waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee real madrid oo iyadu koobkan marka lagu tartamayo inta badan murqo kale la soo baxda iyo kooxda kubadda cagta ee bayer munich oo maanta laysku raacsan yahay in ay tahay kooxda ugu awooda badan qaaradda yurub iyo kooxda kubadda cagta ee ayax oo iyadoo gruubkeeda hal kulanna aan laga badin iska daabadiis weliba ee aan xataa barbaro la gelinin kooxda kubadda cagta ee ayax ayaa waxay ku hubaysan tahay ciyaartooy aada u da-yar oo weliba kubad qurux badan ciyaara haddaba la arki doonee kooxda kubadda cagta ee chelsea halka ay saldhigato iyo inay koobkani difaacanayso gruubka lix iyo tobanka kasoo gudubto dhinaca kale waxaa laga yaabaa iyaguna inay fooda isdaraan oo ay isku soo aadaan ciyaaryahanada dunidu ay sida weyn isula doondoonayso ciyaaryahan leonel messi iyo ronaldo maadaama ay kooxda kubadda cagta ee manchester united gruubkeeda kaalinta koowaad ku soo baxday b s g na ay kaalinta labaad kusoo baxday inkastoo kooxahani ay sidoo kale kooxa kala gedisan ku dhici karaan haddana taageerayaal badan ayaa isha ku hayn doona halka ronaldo iyo messi ay ku kala leexdaan haddaba la arki doonee galabta sida uu u dhaco isku aadku iyo weliba kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub sida ay isugu beegmaan haatanna haddii aan jaleeco dhinaca iyo waddanka talyaaniga kulamadii habeenkii xalay ahaa goor dambe kuwoodii ugu xiisaha badnaa kooxda kubadda cagta inter milan oo doonaysa inay ka faa'iidaysato fursadihii ay khasaariyeen ac milan iyo napoli ayaan dayicin fursadahaasi oo si xaraga leh kaga faa'iidaysatay afar gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee kalyari waxaana ciyaaryahan lowtaro martinez uu dheliyey goolashaasi mid ka mida aan idhaahda ee laba ka mida walow uu kooxda rigoore loo dhigay ka khasaariyey alexis sanchez ayaa isaguna ka mid ah xidigaha kale ee goolasha u dheliyey wiilka nambarka tobnaad u qaata xulka qaranka ee turkiga ee xakan shananol waxaa kooxda kubadda cagta ee inter milan haddaba u suuro gashay hogaanka horyaalka wadanka talyaaniga in ay kala wareegto kooxda kubadda cagta ac milan oo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay iyadoo hogaaminaysa afartan dhibcood ayay inter milan hogaanka ku qabatay oo dhibiic oo keliya ayay ka sareysaa kooxda kubadda cagta ac milan napoli oo iyadana laga badiyey ayaa kaalinta afaraad haatan salka dhigatay waayo dhegeystayaal xubinteena ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascadooydila sida iyo nabadgelyo
mascad ayaana dhegeystayaal inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha gabagabadii bay maraynaa haatanna war degdega oo na soo gaadhay wararka ka imanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in al-shabaab ay ka baxeen magaalada matabaan oo muddo kooban ay maanta qabsadeen dadka magaalada ayaa u sheegay v o a in al-shabaab ay burburiyeen saldhigga booliska ee magaalada oo ay ku xidheen qaraxyo ka hor intii aanay ka bixin magaalada al-shabaab ayaa goor sii horreysay oo maanta la wareegay magaalada iyadoo aan wax dagaalahay ka dhicin ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay isku abaabulayeen magaalada guriceel si ay uga soo dhaqaaqaan amaba ay ugu soo dhaqaaqaan idhaahda dhinaca matabaan dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta in al-shabaab oo wata dhowr baabuur ay maanta magaalada ka soo galeen dhinaca galbeedka kadibna ay calankooda halkaasi ka taageen sidoo kale al-shabaab waxay qabsadeen tuulooyin hoos yimaada matabaan oo ay ka mid tahay tuulada bacda oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada magaalada matabaan ayaa waxaa hore gacanta ugu hayn jiray maamul ka tirsan hirshabelle waxaanay matabaan magaalada beledweyne u jirtaa ilaa iyo lixdan kilomitir gabagabada ayaan dhegeystayaal maraynaa haatanna ayaynu dhinacii kaalmaha heesaha jallicno islamarkaana aynu ku wada nasanno heestanna ay sida wada jirkaa u qaadayaan saade cali warsame iyo weliba cabdi baadil heestaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intayn isugu iman doono idaacadda tan xigta afarta galabnimo waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo